maalin wanaagsan magacaygu waa haaruun macruuf halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america stuudiyaha washington nasiib wanaag maanta waxaa stuudiyaha nagu soo booqday xeeralyaalayaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir oo ka yimid magaalada muqdisho magaaladan washingtonna ku sugan mudane axmed cali daahir soo dhawow mahadsanid haaruun adiga iyo bahda idaacadda v o e daba sida wanaagsan oo aada serviska aad ummadda siinaysaan waad ku mahadsantiin waay waxaa jira garsoorka soomaaliya saddex laamood bay dowlad ka kooban tahay hay-adda fulinta hay-adda sharci dejinta iyo garsoorka xaaladda garsoorku waa sidee kabacdina waxaan ku weydiin doonaa kiisaskii musuq maasuq ee toddobaadkan dhacay xaaladda garsoorka ee soomaaliya runtii waxaan odhan karaa wuxuu ku jiraa hadda marxalad oo yani uu ka baxaayo marxaladii hore oo uu u gudbaayo runtii marxalad casri ah sidaad ogtahay garsoorkeenu wuxuu ahaa garsoor ku salaysan nidaamka unitary systemka ama dowladda dhexe ee awoodda leedahay hadda garsoorkeenu wuxuu noqon doonaa sida wadanku uu qaatay garsoor federaal ayuu noqon doonaa maadaama wadankii uu noqday wadan federaal waxaa jira marka gaab ayaa jira oo ah shuruucdii iyo nidaamkii loo baahnaa si garsoorku uu garsoor federaal u noqdo oo aan horey u jirin marka broseska hadda uu maraayo garsoorkeenu waxa weeye runtii marxalad kala guur ah oo uu ka guurayo garsoorkii ku dhisnaa central union muxuu ahaa federal aan ahayn ku dhisnaa central government ayaa wuxuu u guurayaa federal system government marka waxa uu u baahan yahay marka marxaladda in laga gudbiyo marxaladaas wuxuu u baahan yahay in la helo runtii golo adeeg garsoor oo garsoorka federaalka maamula shuruucdiisa dejiya u dooda garsoorayaasha iyo xeeraalayaashaba haayar gareeya ama iyagu muxuu ahaa shaqaaleysiiya imtixaama shaqada ka qaada inuu helo garsoorku wuxuu kaloo u baahan yahay in la helo wax la yihahdo justice model ama nidaamka garsoor ee uu dalku yeelanayo oo ku salaysan qaab federaal ah isagaana meel fiican buu marayaa hadda oo gebagaba ah oo aan rajaynayno nidaamkaa markii laysla qaato oo laisla dhameeyo inuu noqon doono garsoorku marka mid dowlad heer dowlad goboleed iyo mid federaal ah arrinta ku saabsan waxaad soo qaaday golaha adeega garsoorka dhowr jeer baa laga hadlay in la sameeyo golahaas muhiim buuna u yahay waxyaabo badan oo dabcan idiin qabsoomi laha sanado badan ma aha dowladdan keliya dowladihii hore way ku guuldarraysay inay sameeyeen maxay tahay sababtu sideedaba wax marka uu dhismaayo wuu iska dhib badan yahay marka marxalad laga guuraayo marxalad kale la aadayana way iska dhib badan tahay iyada naftarkeeda waxay u baahan tahay caqabaad fara badan baa jira caqabaadka ugu badan oo marka ay golaha adeeg garsoorka uu la kulmay waxaa ka mid ah markii hore maba jirinba nidaamkan golaha adeeg garsoor ah oo dastuurka ku xusan oo dhisan marka ugu horreysa waa in sharcigiisii la dhisaa oo sharcigii golahaas lagu dhisi lahaa la gaaraa nasiib wanaag runtii waa lagu guulaystay in sharcigii golaha adeega garsoorka lagu dhisi lahaa in la baasgareeyo oo la ansixiyo ilaa golaha wasiirada iyo baarlamankuba ay ansixiyaan marka wixii ka dambeeya waxaa loo baahnaa in xubnihii la dhammaystiro oo xubnihii golaha adeega garsoorka noqon lahaa la dhiso xubnahaas oo laba laba qayboodba ka kooban kuwo xafiis ahaan ku imaanaya oo ilaa afar xubnood ah iyo xubno kale oo ku imaanaya magacaabid ama soo xulid ku imaanaya iyada naftirkeeda caqabaadka runtii jira waxaa ka mid ah xubnaha xafiis ahaanta ku imaanaya oo aan dhammaystirnayn xafiisyadii oo aan dhisnayn oon jirin for example waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa golaha adeeg garsoorka xubinka maxkamadii dastuuriga ma jirto waxaa ka mid a xubin waxaa ka ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka marka siday sharci ku noqonaysaa marka di golahan uusan dhismayn magacaabista garsoorayaasha iyo maxaan ku yidhahdaa waxaa loo adeegsanayaa xeerkana nidaamka garsoorka ee hadda jira maadaama aan la baabi'in xeerkana nidaamka garsoorka ayaa siin kara siinaya madaxweynaha inuu magacaabi karo gudoomiye maxkamad sare iyo inuu awooddaas siin siinaya oo xeerka haddaad akhrisay nidaam garsoorka ee hadda noo yaala oo ilaa golahan adeega la dhiso isagaas unbaa lagu shaqaynaya ama xeer kale oo nidaam garsoor ilaa la ansixiyo kii hore unbaa jiraya marka xeerkii nidaamka garsoorka ee hore ayaa noo yaala midka ayaana awoodda siinaya inuu madaxweynuhu uu soo magacaabi karo la magacaabi karo ilaa inta golihii adeeg garsoorka maxaa yeeley waddanku garsoor buu u baahan yahay sharcigu wuxuu ilaaliyaa ama aada uu uga hortagaa vacuum inuu yimaado sideedaba oo firaaq inuu yimaado firaaqaas ayaa ka weyn marka ayaa ka muhiimsan in la buuxiyo maxaa yeele garsoor la-aan ayuu wadanku noqonayaa bacdamaa golihiina uusan dhisnayn lana haddii laga celiyo magacaabidna laga celiyo vacuum waxaa imaanaya marka oo oo oo firaaq ah firaaqaas ayaa ka dhibaato badan in la magacaabo dhinaca kale haddii siyaasiyiintu mar walba ay magacaabaan garsoorayaasha dhibaata ka iman karta somalilan sababtoo ah garsoorka iyo siyaasaddii inay kala madax banaanaadaan so dastuurku saas ma dhigayo Eh, dabcan eh, horta siyaasiyiin kale ma magacaabaan garsoorayaasha madaxweynaha ayaa ayaa magacaaba madaxweynuhuna eh, saddexda awoodood oo jirta ee dalka ayuu madax ku siiyahay oo executive-ka iyo baarlamaanka iyo iyo muxuu ahaa ii sheeg iyo iyo judiciary-gaba eh, qofka kor ka maamulaya oo dastuurka inay ku dhaqmaan ilaalinaya waa asaga wey marka ma aha lama oran karo horta executive-kiibaa faraha kula jira garsoorka oo- oo ama golihii wasiiradii iyo wasiiradii iyo ma aha kuwaasi wax awooda kuma le waa madaxweynaha oo keliya waxa magacaabidda noocaasa samayn kara eh, ama sameeyeyba ama ama samayn kara taasna waxaa keenaysaa sharcigii golaha adeega garsoorka eh, amin sharcigii eh, eh, eh, la oran jiray eh, muxuu ahaa ii sheegay xeerka nidaamka garsoorka oo wadanku uu lahaa ayaa awoodihiis qaab ka mida siinaya inuu madaxweynuhu samayn karo magacaabidaas iyo isaga oo madaxweynuhu haddana ilaalinaya bacdamaa uu dastuurkii qasab ay tahay oo saddexdii dowladood saddexdii hay-adood oo ee dowliga ahaa ee laga maarmaanka ahaa ay tahay mid ka mid a ay maqan tahay Waa garab.
inuu buuxiyo firaaqaas caadiyan laakiin waa inuu garsoorka madax banaanaada of course eh, independence of judiciary wax la yidhahdo ama madax banaanida garsoorku waa waa waa waa sideedaba waa qadiyad muqadas ah ma ka madax waxay banaanayn marka uga madax xilligan?
bannaan yihiin oo madax- xilligan ma ka madax way ka banaanayn madax garsoorka bannaan yihiin maxaa yeelay wuxuu u madax bannaan yahay garsooruhu go-aanka uu gaaraya isagaa u madax bannaan madax bannaanida ee, garsoorka ee lagu sheegayo runtii waxaa waaye dhabta ah ee, garsoorahaasi galka hor yaalla inuu u madax bannaan yahay oo go-aanka cadaaladda oo isaga waarka uu ku gaari karo kaas madaxweynena kuma faragelin karo ee, ra-iisul wasaare kuma faragelin karo baarlamanna kuma faragelin karaan wasiirna kuma faragelin karo xataa qofka ka sarreeya oo garsoorka uga sarreeya xataa us- kuma uu faragelin karo marka madax bannaanida go-aan gaarista Somalia? waa gar way jirtaa ayaga ayaana u madax bannaan inay go-aanka gaaraan Eh, ama in maamul ahaan ay u madax bannaanaadaan waa midda u baahan in golaha adeeg garsoorka loo dhiso oo miisaaniyadiisa iyo maamulkiisa iyo dalacaadihiisa iyo eh, anshax marintooda iyo waxaasoo dhan ayagu ay qaabilaan ama madax bannaanida garsoorka ee dhinaca eh, eh, garsooridda ah way u madax bannaan yihiin waay haddaan eh, ka hadalno toddobaadkan eh, toddobaad maalmihan soo dhaafnay waxaa la xukumay eh, dhowr qof baa loo xukumay masuq maasuq shaqaale dekeda shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha biniaadminimada shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda in markii ugu horreysay la xukumo dad masuq maasuq lagu helay maxaa uga dhigan tahay garsoorka soomaaliya runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay eh, horta hawshii garsoorka hawl ka mida waay wax cusub oo ma aha oo garsoorku maalin walba ayuu xukumo ridaa eh, xeraalintu maalin walba ayay eedo samaysaa booliska iyo hantidhoorku mar walba ayay soo eh, sameeyaan muxuu ahaa ii sheegay baaris waa wax rotiinka ka mid a laakiin waxaa hadda cusub oo kusoo kordhay waxaa weeye in mas-uuliyiin xiilal qaran hayay eh, in eh, sharciga lagu horkeeno eh, musuq maasuq ay sameeyeen taas waxay garsoorka iyo hay-adahaba uga dhisan tahay uga dhigan tahay horumar weyn oo la gaaray runtii muujinaysana kobaca iyo awood awood awoodeysiga ee hay-adaha garsoorku ay samaynayaan iyo hay-adaha baaristaba ama waxa la isku yiraahdo eh, muxuu ahaa rule of lawga ama waxa la isku yiraahdaba englishka lagu yiraahdo muxuu ahaa ii sheeg eh, Waa gartay.
eh, hay-adaha oo dhaqangelinta marka sharciga guul weyn bay idin guul weyn bay u tahay runtii garsoorka Wa- waa garta kiis waxaa jiray ku saabsanaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda mukhtaar mahad daawud oo idinka laftigiinu aada ku eedeyseen eh, xatooyo eh, xolo dadweyne Eh, laakiin inkastoo kiiskiisa uu kiisaskan la mid ahaa xukun ma dhicin maxkamadna ma dhicin intaan ka warhayo maxaa ku dhacay kiiskaas Eh, annagu haddii aan nahay eh, xafiiska xeraalinta wuu dhammaan waxalla wixii laga maarmaanka u ahaa kiiskaas eh, ama eediisi ha noqoto ama ha noqoto baaritaankiisii gungaarkiisii waanu gudbinay Eh, maxkamadda ayaa laga rabaa inay muddayso muddayn unbuuna sugayaa laakiin Eh, lagama noqonin la- maya wax kiis laga noqday ma jiro ilaa iyo hadda sabab looga noqdaana maba maba maba maba jirtaba Waa gartay.
waa waa kiis maxkamaduhu iyagaa og shaqadooda waqtiyadooda iyagaa og eh, timingkooda iyagaa og hadba waqtiga ku habboon inay mudeeyaan bacdamaa uusan xirnayn oo qof hadda banaanka jooga uu yahay oo banaan joog ku jooga waa garta kuwa xiran ayaa mudnaanta la siinaya Waay.
mar walba oo qofka xiran muwaadinka xiran Waay.
ayaa la hormarinaya mar walba marka laakiin arrintaasi waxay hortaallaa maxkamadda insha allah kiisaska intaanan ka bixin maxkamadda oon mawduuc kale u gudbin waxaa jiray kiis ku saabsanaa cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasiga sanadkii hore eh, kiiskiisa inta lasoo qabtay kabacdi xabsiga la geeyey markii dambe dambeyn baa lagu sii daayey xaguu ku dambeeyey kiiskaasi kiiskaas waa kiis isaga nafsadiisu xafiiska uu baaristiisu sameeyey laakiin aan xafiiska dhaafin weli oo aan gaarin ama maxkamad ama meel kale aan loo gudbinin gaarin waaye yani horgeymihii hore un marka laga reebo kiisku waa marna horgeyn iyo waxyaabahaas oo qofka iyo xalaaleyn iyo in baaristiisa la sameeyo iyo waxa marna waa markuu dhammaado oo gunaanad u gaaro waxaan ogahay in arrimo badan oo kayskaa ka mid a xal laga gaaray oo ay ka mid tahay dadkii dhintay ama muxuu ahaa iyo kayskaas marka wuxuu u egyahay kays danta guud ee cadaaladda mar walba la eegaya danta guud ee cadaaladda markii la eego inaan kayskaas horey loo dhaqaajinaynin ayuu marka maxay tahay sababtu sababtu waa danta guud ee cadaaladda in la eego qaanuun qodobo ka mid a shuruucda qaanuunka ayaana banaynaya in danta guud mar walba waxaa laga horumarinaya danta guud ee cadaaladda wax maa lagu waayey kuma oranayo waxbaa lagu waayey iyo waxbaa lagu helay laakiin kiiska ma lalaalay so far kiiskaasi xafiiska u xiray isagoo eegaya danta guud ee cadaaladda waa garta ma la dhihi karaa marka waxa marka hore lagu soo qabtayna arrin siyaasad ku labantay ahayd haddana go-aan siyaasadeed unbaa uga baxay lama oran karo lama oran karo kiisasa dil loo haysto ayaa maalin walba ay xalinaa oo marka laga eego maslaxada caamka qof dad dilay ayaa xal laga gaaraa oo aan maxkamad la geynin kadib markii la eego danta guud ee cadaaladda iyo masaalixda guud ee qaranka laakiin cadaaladdu sharcigay taqaanaa marka wixii in sharciga sharciga ayay ku qoran tahay qodobkan naftirkiisu sharciga ku qoran tahay haddaad eegtid xeerkeenna haddaad eegtid qawaaniinteenna waxay ku eran tahay mar walba mar walba waxaa saldhig u ah maslaxada guud ee dalka qodobkee dhigaya in maxaan ku yidhahdaa kiiskii saa u cuslaada ama xasaasiya
annaga kiis noo xasaasiya kiis culus iyo kiis noo xasaasiya midna ma jiro kiis walba waa xasaasi maxaa yeele muwaadin soomaaliyeed ayuu xorriyaddiisa taabanaya muwaadin soomaaliyeed ayuu naftiisa taabanaya muwaadin soomaaliyeed ayuu taabanaya maalkiisa marka case aan xasaasi noo ahayn ma jiro laakiin sida lagu xaliyo way badan tahay maalin walba kiisas badan oo iyadoo la eegayo danta guud ee cadaaladda la xaliyaa jira waa garta arrinta ku saabsan musuq maasuqa dad baa maalintii dhaweyd markii xukunada la riday waxay dhaheen dadkan la xukumay waa dad jagooyin hoose ka haya dowladda garsoorku wuxuu u baahan yahay inuu intaa in ka badan qabto oo musuq maasuqa xafiisyo waaweyn lagu daro waxaa jiray doorashadii aan soo dhaafnoo kale waxaa eedeymo ayaa jiray in musuq maasuq uu jiro xildhibaanada iyo codadka la iibsado hadda laftigeeda eedeymo noocaasa ayaa jira maxaad u eegi lahadihiin xafiisyada sare sideedaba xafiisyadani waxay ku shaqeeyaan case la baaray oo la dhammaystiray inay maxkamadda aan geyno sideedaba maxkamadduna waxay ku shaqaysaa wax loo soo gudbiyey inay go-aan ka gaarta iyadana waxaa laga rabaa marka hay-adaha baarista sida hanti dhowrka sida muxuu ahaa ii sheegay trubatariyada ama hay-adda ilaalinta canshuuraha sida muxuu ahaa c i d da ama dembi baarayaalka ama criminal investigation departmentga sida immigrationka kiisaska inay ayagu soo dhisaan oy soo baaraan kadibna xafiiska usoo gudbiyaan waxay soo gudbiyaan anagu deg deg ayaan waanu hubinaa awood baan u leenahay inaan maaragtay saxno wixii ka khaldan iyo wixii ku sax kadibna aan maxkamadda u gudbino marka wixiina loo soo gudbiyey sharcigaan waafajinayno marka dhibaatadan codbixintu codadkan la iibsanayo dhinacyo kala duwana baa ka hadlay haddana gobollo kala duwan bay doorashadu ka dhici doontaa hadda waxaa taagan midii koonfur galbeed waxaa ku xigta puntland waxaa kusii xigta jubbaland kabacdina doorashadii qarankaa loo gudbaya marka arrintan ku saabsan xildhibaanada iyo codadka la gadanayo waa arrin aada u culus gudaha iyo wadanka intaba waa laga hadlay marka xafiiskaaga maadaama guud qaranka waxay u baahan tahay in la caddeeyo anigu waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo caddayn rasmi ah loo helo inaan sharciga horgeyno laakiin wax la yiri iyo wax habeen madow sariir hoosteed laisu geliyey iyo waxaas annaga kuma shaqeyno waxaan ku shaqeynaa wax cad oo la qabtay oo la broov garayn karo oo la caddayn karo maxkamadda horteeda ma aaminsantaha inay jiraan falalkan taasi waa qof walba sidau asaga uu arko aragtidiisa waay laakiin anigu ilaa iyo hadda case noocaas ah oo naloo soo gudbiyay oo caddaymihiisa le nalooma keenin markii naloo keenana sharcigaan horgeynayna wa garta qodob ah waxaan rabay inaan ku weydiiyo dad waxaa jira dembiyo kala duwan loo soo xiro ama niisa ha soo qabato ama booliisku ha soo qabtaan ama laamo kale oo amniga ha soo qabtaan laakiin qofka la xiro xabsiga lagu iloobo muddo xabsiga aan la keenin lix bilood ugu yaraan dad xiran baa naloo sheegay maxaa dadka kiisaskooda loo dhammaystiri lahay loo baari lahay ama maxkamad loo gudbin layahay loo xukumi lahay ama loo sii dayn lahay
horta baarista iyo gebagabaynteeda xabsi u gudbintaa kale laba way hay-adaha baarista qofku markuu joogo baaris buu joogaa marka loo gudbinayo xabsigana waa mar baaristii sii dhammaatay oo xabsiga loo gudbinayo garsuga uu noqonayo marxaladda oo baaristuu ka baxayaa wuxuu gelayaa marxalad uu garsuga noqonayo muddo ayuu sharcigu baneeyaa mid walba oo uu leeyahay muddadaas waa in qofkaasi baaristiisa lagu gebagabeeyaa ama muddo waa in maxkamad lagu horgeeyaa oo garsuga ka baxay qanuunka uu tilmaamaya inta badan inta aan anigu ogahay inta badan qofka lasoo xiro muddo xalaaleyn deg dega ayaa la qaataa oo sharcigu u banaynayo ama nabasugudda ha soo xirto ama ha soo xirto hay-adaha kale ee baaristu ha soo xiraan muddo xalaaleyntaasi qofku waa lagu hayn karaa inta uu garsoora loo geynaya garsoora u ogolaanaya ayadoo baaristii socoto haddana wuu weydiis hadday ku yaraato muddadii haddana wuu weydiisanaya waxay ku xiran tahay nigerka keyska ayay ku xiran tahay keysaska marka intee lahayn karaa qofka si kiiskiisa loo keysaska wax iska furanba ma furna kaysku hadda wuxuu ku xiran yahay xadku waa maxay kaysku wuxuu ku xiran yahay hadda kaysaska for example ka soo qaad argagixisada oo kale walow aanan sharcigii argagixisada aanan baas gareen waa kays ballaaran oo u baahan in muddo baaris loo helo la mid ma aha tuug calal xaday oo lagu soo qabtay oo markiiba maxkamad la geenaayo oo kale la mid maaha waa kays u baahan xataa mararka qaar inaan u dalbanno dalal kale si ay cadeymo qaarkood noola xaqiijiyaan waa kaysas u baahan in electronically ama technology ahaan wax loo caddeeyo oo teleefanadooda iyo dib dambe ilaa iyo sanado dib loo baaro u baahan oo farsamo annaga naga weyn ama baaris annaga naga weyn oo aan la kaashano wadamo kale ama saaxiibo ah ama hay-ado kale kayska noocaasa baaritaankiisu uu dheeranayaa laakiin mar walba waxay weydiistaan waxaa laga yaabaa inuu gaaro mararka qaar saddex bilood mararka qaar lix bilood laakiin mar walba waxaa la horgeeyaa garsoore waxaana la siiyaa muddo
laakiin dad falal tuuga ah iyo xatooyo ama qof ay dakreen ama dhaawaceen looma hayo sanad iyo wax gaar maya maya maya waad imaan kartaa maxkamadaha imo xabsiyada tag haddii xataa muddo dhaaf yar yimaado garsooraha awood ule wuu sii daynayaa oo markiiba maalin walba aan abiil ka qaadanaa oo xeraalinta xataa lama ogeysiy shardi maaha xataa garsooruhu inuu ogeysiiyo oo muddadaa loogu talagalay dunuubta qaar waa sagaashan maalmood dunuubta qaar waa lixdan maalmood dunuubta qaar waa afartan iyo shan maalmood qaanuunka xeerka habka ciqaabta ayaa ayaa tilmaamaya garsoorahana awood siinaya haddii muddo dhaafkaas uu qofkaas xiran yahay in la sii daayo marka inta badan dacwooyinka sahlan oo dhan ma gaaraan muddadaa iyo wax u dhow toona waa iska dacaayad iyo dadaan xoog haynin laakiin kiisaska khuseeya amniga qaranka kiisaska khuseeya argagixisada baaritaankooda inuu muddo naga qaataawa badan yihiin way badan yihiin ma qiyaas karo way badan yihin way fara badan yihiin laakiin badanaana waa waa waa maxkamadoodan waa la dedejiyaa inta badan although ay kiisaska argagixisada inta badan ay maxkamadda ciidamadu ay la dhiil karayaan wa garta waxaa jirta oo kale in qof lagu xukumay dembi culus loo xukumay dil oo kale laakiin uu xiran yahay muddo aada u dheer qofkii maxkamadii kumaysan xukumin xabsi dheer wuu iska xiran yahay dilla wuu ku xukumay sidee garsoorka muxuu ka leeyahay arrintaas qofku laba ciqaabood buu marayaa soo ma aragtidaada waay qof dil lagu xukumay oo oo weli nool oon la dilin waa loo naxariistay baan inagu leenahay laba ciqaabood ma marin waayo waxaa suurtagal ah lacala allahu yuxdisu bacda dalika amran waxaa suurtagal ah in xal kale oo uu qofkaani xabsigaba uga baxo ama uu ku badbaado inuu ilaahay usoo sahlaa suurtagal ah adiga ma control kartid tan labaad qofku waqtiga uu dhimanayo waa waqti ilaahay u qadaray si kastood ugu talagasha adiga ama dil ku xukun ama ha ku dilin maalintii ilaahay u qadaray unbaa horta dilka la geenaya laakiin annagu waxaan u aragnaa runtii dilka dadkadilka marka ma baaris baa ku socota maxaa loo hayaa
waa la fuliyaa in badan oo ka mid a in badan oo ka midana lama fulinin because of waxaa laga yaabaa in si uun arrintooda mar dambe xal loo helo waxaa laga yaabaa qof uu dilay dil baa lagu xukumay waxaa laga yaabaa inuu ehelkii qofkii ay diyadii siiyaan oo islaamnimo u noqdaan oo isagu iska cafiyo oo wax badan baa dhici kara adiga marka adiga marka ma dhihi kartid adiga marka ma dhihi kartid qofkan maxaa u dili weysay dil baa dilka kuxukunkiisu waxa weeye aan kaaga baxo dilka kuxukunkiisu waxaa waaye cadaaladii loo baahnaa ma la mariyay qofkan yes waa lasoo qabtay sharcigaa la hor keenay eed baa loo sameeyey maxkamad baa la geeyey wuxuu mudnaabaa lagu qaaday ama fulintiisu waa wax gaar gaar waadna og tahay maxkamada xabsiyada maraykanka dadka road dadka ku xukuman dadka ku xukuman labaatan soddon sano ayay ayay ku jiraan markaa kadib ama lagu fuliyaa ama qofkii abiilbu haddana xaq u leeyahay laakiin sharcigeedu ma saas u dhigay dembi buu qaadanaya waqti buu dadka qaadan dilka karaa lagu xukumay qaarkood bilad toddobaad iyo gudahood baa lagu toogtay Eh, it depends sida loo arko kayskiisa ay ku xiran tahay qofkaas Eh, ninka ninka Laakiin wax shan bo- shan boqol oo siman oo dadku ka qof siman shan boqol oo qof yihiin.
ninkii qofka dilay shan boqol oo qof qofka dilay oo muwaadiniin oo soomaaliyeed oo argixiso ah oo dilay eh, ama sababay inay dhimato wuxuu wuxuu mudan yahay dilkiisa in loo dejiyo waayo su-aasheedu marka waxa weeye wax siman oo dadku u wada siman yihiin oo iska wada dhex arki karaan oo muddaysan oo dhihi kara tusaalahaan qofka dil marka lagu xukumo sida maraykanka oo kale shan sano ama lix sano kadib aa la dili karaa taas dabcan sidaan qiyaasaya ma jirto laakiin haddii qofka marka dil baa lagu xukumo sida aad sheegtay kiiskiisa lasii baarayo ay isbedeli karto miyaan kiiskii hore dilka aysan ahayn in la joojiyo oo la yidhaha kiiskaagi dib baa loo baaraya intaasaad inta ka horeysan xabsiad kusii jira sida maya hadda maya- sheegtay.
maya qofka wuxuu leeyahay wuxuu xaq u leeyahay qofka dil lagu xukumo wuxuu xaq u leeyahay inuu abiil qaato abiilkiisa waxaa laga yaabaa inuu socoto sanado haddana markii abiilku hadduu ku raaco haddana waxaa laga yaaba xaq wuxuu u leeyahay supreme courtka inuu aado oo kiiskiisa uu geeyo maxkamadda sare uu usii geysto sanado kale qaadan karta Eh, haddana waxaa laga yaabaa revision ama revision waxa la yidhaahdo dib u eegis inuu xaq u yeesho kiiskiisa Waayo.
marka qaanuunkiibaaba waqtiga waqtigaas qofka Waayo.
siin kara waayo waqtigu naga dhammaanaya waxaan su-aashaan rabay inaan ku weydiyo waxa weeye dib u habayn reform baad ka hadlayseen eh, maalmahan garsoorka lagu samaynayo muddu soo jiitamay shir kala duwan baa la qabtay En, waad ka hadashay dhibaatada ka taagan samaynta guddiga garsoorka laakiin reformka laga hadlayo waa maxay muxuu yihi actually reformku waxa weeye in la dhiso hay-aadka yani annaga hadda xafiiska xeraalintoo kale aan ka ji- ka tarjumi karaa xafiiska xeraalintu reformku wuxuu ka bilowday maalinkan imid aniga ilaa maantana weli wuu socdaa in capacityga dadka la dhiso in xafiiskii la awoodeeyo in aqoontooda la dhiso ee dadka ee gaalka- waxaan ka shaqeynaa in ee, la gaarsiiyo nidaamka casriga ee adduunka ah sideebaa ay muxuu ahaa ay sheeg ula jaanqaadi karaan dunuub cusub oo caalamka kusoo korodhay oo ama shuruucdeenaba xataa ayna qabin ama eh, aqoonteeda ayna xeraalyaasheeda iyo looyaradeeda ulahayn baa jira oo cyber attack uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay money laundering uu ka mid yahay oo piratesku ay ka mid yihiin oo burcadku waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin dadka in loo bisleeyo oo la baro oo xeraalyaashii say u baari lahaayeen say u dhisi lahaayeen garsooryaashii saas oo kale qalabeen bay u baahan yihiin miisaaniyad bay u baahan yihiin xarumahay ku shaqeeyaan waddanku waddan burburay oo burbur ka soo kabanayo waay reformku marka ma aha oo keliya in qof la eriyo oo qof la bedel reformku waxaa waaye wax salka laga soo dhisayo oo isugu jira infrastructure oo isugu jira shaqaale oo isugu jira miisaaniyad oo isugu jira capacity building qofkii aqoontiisa la dhiso oo isugu jira qawaaniinteena naftirkeena in lagu sameeyo reform sida hadda xeerka ciqaabta oo kale review iyo ugu socdo eh, eh, eh, dib u eegid ugu socdo for the last two years oo aan rajaynayno in ee, mar dhow uu isaga oo oo la jaan qaadi kara xeerarka ciqaabta caalamka oo kale lasoo bixiyo marka reformka aan sheegayno waa reform wejiyo badan leh oo runtii ee, ah comprehensive waxaan la yidhaahdaa ah oo dhinacyo badan leh Ee, maalinkaan imaanayay type writing ayaa Waaya.
waxaa lagu garaacayay maantana case management systemka waa electronic aad baad umahadsantahay xeeryaalaha guud ee qaranka axmed cali daahir adaa mudan waa mahadsantahay barakallah kaasi waxa uu ahaa xeeryaalaha guud ee qaranka soomaaliyeed axmed cali daahir oo nagu soo booqday stuudiyaha v o a ee magaaladan washington waa anigoo haaruun macruufa mahadsan idin